الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المقامة الرابعة عشرة المكية مقامة مكلو نسبي وي حكى وحا شيكي الحارث حارث ابن همام إن همامها قال حارث وحيري nahadtu waxaan ka tegey min madiinati salaami baqhdaad ayaan ka tegey lixajati alislaami islaamka xajkii ayaanan u kacoon aaday falammaa qadaytu markii aan gutay bicawni illaahi bisababi cawnillaahi ilaah kaalmadiis sababkii atafatha manaasiku lxaj markii aan gutay xajka camalladiisii oo wastabaxtu aan bannaystay adiiba wax udgoon iyo warafatha dumarkiiba saadafa wuxuu waafaqay mawsimulkhayfi mina isu imaatinkeedaa wuxuu waafaqay macmacaana sayfi xagaaga kuleelkii fastadhartu waxaan hoosgalay lidaruurati dhibaatada darteeda bimaa shay yaqii ilaalinaya xara dahiirati kuleelka ee maalinka bartankiisa kuleelkii fa baynamaa waqti ana aniga taxta diraafin dhismo hoostii aan ku sugnahay maca rufqatin qolo rafiiqya ah macoodana aan dhismaha hoostii ku sugnahay rufaqada oo diraafin caqli leh walxaal qad xamiya u kululaaday addahiiratu qad xamiya u kululaaday wadiisu xasbaay qaruuraxa tanuurkiisana uu kululaaday oo wa acshaa uu daboolay alhajiiru kuleelkii cayna alxirbaa'i jirjiroole ishii uu daboolay id wakhtigaa hajama waxaa weeraray calaynaa korkanaga shaykhun oday odayga oo mutasacsi cunduqoobay oo dhacdhacaya odayga oo yatluuhu uu raacayo fatan wiil wiilka oo mutaraacricun dhaqdhaqaaqayo wiil dhallinyaro ah fa sallama shaykhu odaygii wuu salaamay tasliima adiibi nin adabka yaqaana salaamtiisiyoo kale qariibin ee caqli leh waxaawara wuu hadalceliyey muxaawarata qariibin nin dhow hadalcelintiisiyoo kale laa hariibin nin aan hariibe sidiisa umuusan hadalcelin fa ucjibnaa waxaana lagu yaabgeliyey bimaa wixii nahara uu daadiyey min simtihi duntiisa uu ka daadiyey ama tixiisa wa cajibnaa waxaan la yaabnay min imbisaatihi fidsankiisa qabla basdihi intaanan fidninba wa qulnaa lahu waxaan ku nidhe maa shaygeebaad anta adiga ahaatay wa kayfa sideebaad walajta ku soo gashay walxaal masta'daadta aadan idan qaadanin faqaala wuxuu yidhi amaa ana anigu facaafin nin risqi dalabi ayaan ahay wa taalibu iscaafin gargaar mid dalab ayaan ahay wa siru durri dhibkayga sirtiisana hayru khaafin mid qarsoonba ma aha wanadaru eegma ilaya aniga lii eegaana shafiicun mid ii ergeynaya lii aniga kaafin igu filan wey wa ama alinsiyaabu siiban alladii siibankii caliqa uu ku dhegay bihi bisababihi siibankaa sababkii alirtiyaabu shakiga uu ku dhegay famaa huwa siibankaa bicujaabin wax lala yaabo ma aha id cille maa calalquramaa'i ragga wan wanaagsan dushooda ma ayan ahaanin min xijaabin wax xijaaba fasa'alnaahu waan weydin maqaamadani xaras binu hamaam wuxuu rabaa inuu kaga sheekeeyo abuzayd oy xaj ku kulmayn oo haddii abuzayd iyo wiilkiisioo wada socda ayay xaj ku kulmeen markaasuu qoladiibuu intuu waaniyey wax u sheeg sheegay waa gaajaysnahay waxaasuu u sheegay maxaa u socoteen he anigana danaan ley wiilkana danuu le isku dan ma nihin kulahaa waayo he sheegtay he baldanihiinna labadiinnaba dantiinna waa la gudiye isagii dan buu sheegtay wiilkiina dan buu sheegtay kadibna waxay doonayeen ayaa la siiyey waka waxaasuu rabaa inuu ka shekeeyo maqaamadana waa gaabantay waa saalantay tani almuqaamatu araabicata cashara almakiya xakaa waxaa sheekeeyey alxaariu xaarikii ibnu hamaamin ina hamaam aha qaala xaari wuxuu yidhi nahadatu waxaan ka hingaday oon ka tegey min madiinati salaam madiina madiinatu salaam waxay u yaqaaneen baqhdaad dajla webiga maree dajla ayaana salaam la dhihi jiray magaalada lafteeda salaam waa la iska yidhaahdaa min madiinati salaami badbaadada magaaladeedii ayaan ayaan ka hingaday oon ka kacay baqhdaad buu u wadaa lixijati alislaami islaamka xajkiisii ayaanan u kacay yacni weligay ma xaajinina xajkii iigu horreeyey ayuu ahaa kaasaana xaajatulislaam loo yaqaana xajka ruux isagoo mukallaf ah isla markaa xoray uu xajiyo kaasaa waxaa la yidhaahdaa xajatulislaam famaa qadaytu falammaa qadaytu markii aan gutay bicawni illaahi ilaah kaalmadii markii aan ku gutay attafatha tafat wuxuu u jeedaa xajka camaladiisa sida cidiyahoo la iska jaro tintiyoo la iska xiiro hadyigiioo la gowraco acmaashii mina marka la joogo la qabanayay taasu ku wadaa falamaa qadaytu markii aan gutay bicawni illaahi ilaah kaalmadii markii aan ku gutay atafata xajka camaladiisii oo wastabaxtu aan bannaystay adiiba wixii udgoonaa iyo warafata dumarkiiba labadaba aan bannaystay saadafa wuxuu waafaqay mawsimulkhayfi khayf masaajidka mine ku yaalla loo yaqaana laakiin hadda minoo idil ayuu u jeedaa mawsimkana isu imaatinkii ayuu ku wadaa saadafa wuxuu waafaqay mawsimulkhayfi mina isu imaatinkeeda ayaa wuxuu waafaqay macmacaana sayfi xagaanka kuleelkiisii darra fastadhartu waxaan hoosgalay lidaruurati dhibaatadaa jirta darteeda waxaan u haraystoon u hoosgalay bimaa shay yaqii ilaalinaya xara dahiirati dahiirada qoraxda bartanka marka ay ku taagan tahay weeye xara dahiirati ee bartanka qoraxda marka ay ku taagan tahay kuleelkeeda wax iga ilaaliyo fa baynamaa waqti ana aniga taxta tiraafin dhisma hoosi tiraafka waa dhismaha haragga laga sameeyey fa baynamaa ana taxta tiraafin dhisma harag hoostii aan ku sugnahay maca rufqatin saaxiibba macoodana aan kula sugnahay saaxiibbada oo diraafin caqli leh walxaal qad xamiya uu kululaaday markaa wadiisulxasba ee qaruuraxa tanuurkiisii ayaa kululaaday yacnii qaruuraxii ambaas cagaguta noqduu u jeedaa oo waacasha uu qariyey u daboolay alhajiiru kuleelka ayaa wuxuu daboolay cayna alxirbaa'i jirjiroole ishii oo jirjiroolaha ishiisa waxaa lagu sheegaa waxyaabaha qabow wax ugu qabow inuu yahay sidaa daree qoraxda marka ay kulushahay qoraxduu fiiriyaa si kuleelkaas bal qabowgu isaga yareeyo ee ishii sidaa u qaboobaneedaa kululaatay kulaha oo waacashaa uu daboolay alhajiiru kuleelkii cayna alxirbaa'i jirjiroole ishii id wakhtigaa hajama waxaana soo weeray waxaa noo yimid buu ku wada calaynaa korkanaga shaykhun oday odayga oo mutasacasicun dhacdhacayo duqnimo darteeda yatlu waxaa raacayaahu odayga fatan wiil wiilka oo mutaracricun dhaqdhaqaaqayo wiil dhallinyaroa fa sallama shaykhu odaygii wuu salaamay tasliima adiibi nin adab yaqaana salaamtii ariibin caqli leh salaam fiican oo nin adabka yaqaanoo weliba edab leh caqli leh sidiisuu noo salaamay waxaawarata waxaawara muxaawarata qariibin waana nala sheekaysta kulaha nin qaraabadaba ka mid ahoo tolka iyo dadkii wada socday ka mid ahaanuu noola sheekaystay ee nin qariiboo hadda noo yimidba iskaba usan waa nugu darsamayba khalaas waxaawara wuu hadalceliyey muxaawarata qariibin nin ahal eh qariib ah hadalcelintiisii oo kale laa hariibin nin qariiba hadalcelintiisii oo kale ma hadalcelinin qariibba iskama uusan dhigin fa ucjibnaa laba arrimoodaan la yaabnay marka ninkan adabka uu nagu salaamay horta waa la yaabnay fasaaxadiisa iyo cilmigii hee dhexdarsanka markiiba uu nagu dhexdarsamayna waan la yaabnay kulaha fa ucjibnaa waxaana lagu yaabgeliyey cajiba ficliga hamse haddii lagu daro acjaba waxaa haaliba shay aad la yaaban tahay wanaaggiisana aad la yaaban tahay yacni shayga markaad la yaabi weliba aad si wanaagsan u arki haddii hamsada laga daayo cajiba la yidhaahdana shay aad la yaaban tahay xumaantiisa aad la yaaban tahay labada macnaa loo isticmaalaa marka labadiiba hadda u kala isticmaalay hadee fasaaxadiisa iyo cilmigiisa acjaba u isticmaalay oo aan la yaabnay wanaaggiisaan la yaabna waaye ku dhexdarsankanna cajiba u isticmaalayoo waa nacno u jeedaa macaa durba nagu dhexdaray ninkan fa ucjibnaa waana la yaabgeliyey bimaa shay ayaana lagu yaabgeliyey nahara uu daadiyey min simtihi tixiisa uu ka daadiyey simtiga afkiisa uu jeedaa yacnii afkiisa fasaaxaduu ka soo daadiyaan markiiba la yaabnay wa cajibnaa waxaan la yaabnay oo waxun aan u aragnay min imbisaatihi fidsankiisa qabla basdihi fidintiisa ka hor annagoon fidin buu iska fidsamayba yacni soo dhowow iyo inta fariisa annagoon dhiinba khalaas waa nugu dhexdarsamay kaftanu waa bilaabay odaygii waqullaa lahu waxaan ku nidhi maa shaygee baad anta adigu ahaatay war maxaa tayniiho wa kayfa sidee baad walajta ku soo gashay guriga dalaqun baad iska soo tiray walxaal ma sta'danta aadan idan qaadanin ma soo galaa iyo hoodiba ma aadan dhihin adoona dhex fadhin baan aragnay waa sidee fa qaala wuxuu yidhi amaa ana fa caafin horta maa antada aadaleed oo idinkaga jawaabiye nin cunto doonayaan aho agaajaysna cunto un baan rabaa maxaad noo soo dhexgashay miya he idinkaa dad wan wanaagsan aho nuurkiinna iyo iftiinkiinnan iyo waxaan markaan arkay daddeeqsi inaad tihiin aan gartay oo saasaan idinku soo dhexgalay ku lahaa marka xijaabna ma lihidin fa qaala wuxuu yidhi amaa ana aniga facaafin risqi doonaan ahay nin cunto doonaan ahay wa taalibu iscaafin kaalmo mid dalbayaan ahay weliba kaalmo loola soo degdega mid dalbayaan ahay wa siru durri dhibaatadayda sirteedana hayru khaafin mid qarsoonba ma aha weednimada iyo nuxuulka iyo waxa iga muuqda waad garanaysaan inaan gaajaysnahay wanadaru eegma ilaya aniga lii eegaana shafiicun mid ii erga qaadaya weyelle anuu ii erga qaadayaa kaafi waa igu filan yahay ruuxii mar saa ii fiiriyo fiiradaasaba erga qaadid iigu filanoo waxoogaa buuba ii dhiibi ruuxii arka ku lahaa inaan sakraadahay odayn ahay wuu arkaya wa amal insiyaabu arrinkan maxaa u soo gashay adoon idan qaadanin aad leedahay insiyaabka waxaa la yidhaahdaa wixii adoon arkaynin qulqula sida maska oo kale orodkii wa amal insiyaabu siibankan alladii siibankii caliqa uu ku dhegay bihi siibanka alirtiyaabu shakiga uu ku dhegay famaa huwa kaa ma aha bicujaamin wax lala yaabo famaa huwa siibanka bicujaamin wax lala yaabo ma aha kulaha si xun ha ula yaabin maxaa dhacay id maa cala alkuramaa'i id cille maa cala alkuramaa'i dadka wanwanaagsan dushooda deeqsiga ah dushooda ma ahaanin min xijaabin wa xijaaba wax xijaaboo kaa reebayo ha soo gelin ku dhahaya ma jiro kulaha dadka kuramada ahee deeqsiga idinkana deeqsigaa tihiin fa sa'alnaahu waxaan weydiinnay annaa sidee baa ihtadaa ilayna bal inaan kurama nahay iyo inaan meeshan deggan nahay see ku gartay maxaad ku timid fa sa'alnaahu waxaan weydiinnay sa'alnaahu waxaan weydiinnay how odaygii annaa sidee baa ihtadaa u ku soo hanuunay ilaynaa annaga noogu soo hanuunay wa bima muxuu istadalla ku deliishaday calaynaa korkanaga kariimnimadaannadii muxuu ku deliishadau ku gartay fa qaala wuxuu yidhi inna lilkarami deeqda waxaa u sugan nashran kicitaan nashriga oo tanummu ay jaasuusi bihi nashrigaa waxaa jaasuusi nafaxaatuhu faafidiisa meel walba uu gaarayo wa turshidu waxay ku hanuunini ilaa rawdihi beertiisa waxaa ku hanuunini fawxaatuhu kicitaankii fastadlaltu waan deliishaday bita'aruji carfikum udeegiinna kiciddiisa waxaan ku deliishaday calaa taballuji curfikum ixsaankiinna muuqadkiisaan ku deliishaday kulaha wabasharanii wuxuu iigu bishaareeyey tadawucu zandikum ee ubixiinna zandiga waa nabaad udgayo nabaadkiinna udeegiisa waxaan ku deliishaday bixusni lmunqalabi gadoon wanaaggii min cindikum agtiinna laga gadoomo wanaaggii faistakbarnaahu waxaan weydiinay marka xiina idin wakhtigaa can lubaanatihi baldantiisa danta aad leed sheegaaniraniho linatakafala si aan u kafaalo qadno biicaanatihi kaalmayntiisa si aan ugu kafaalo qaadno fa qaala wuxuu yidhi inna lii aniga waxaa ii sugnaaday ma'raban dan walifataaya wiilkaygana matlaban doonitaanuu leeyahay isku qasad ma nihin faqullaa waxaan ku nidhay lahu odaygii kilal maraamayni labada dan mid kastaba sayuqdaa waa la gudi wa kilaakumaa labadiinna mid walbaba sawfa yarda wuu raalli noqon doonaa laakin alkubra alkubra laakin alkubra qadim horumari alkubra kan weyn alkubra kan weyn wiilka bal hadda mee adiga hadalhe adaa odayahe fa qaala wuxuu yidhi ajal allayleh waa sida aad sheegaysaa nacam waaye ajal waman axad ayaan ku dhaartay daxaafidiye asabca toddobada algubra boorka leh yacni dhulka allihii fidiye aan ku dhaartaye uma wahaba wuu booday lilmaqaali hadal ayuu u booday kal munshadi nin laga furoo kale min alciqaali dabar laga furoo kale u booday wa anshada wuu gabyey wa qulnaa lahu waxaan ku nidhi maa anta wa kayfa walajta wama sta'danta fa qaala wuxuu yidhi anaa anigu caafin mid facaafin waamaa anaa aniga miyaa facaafin mid risq dalb ayaan ahay wa daalibu iscaafin kaalmo min dalb ayaan ahay wa siru durrii dhibkayga sirtiisana hayru khaafin mid qarsoon ma aha wanaduru eegma ilaya aniga lii eegaana shafiicun mid ii erga qaadaya li aniga kaafin igu filan weeye wa amal insiyaabu siiban alladii insiyaabkii caliqa uu ku dhegay bihi insiyaabka alirtiyaabu shakigana famaa huwa kaasi bicujaabin mid lala yaabo ma aha id cile maa calalkuramaa'i ragga deeqsigaa dushooda ma ahanin min xijaabin wax kaa ilaaliyo fa sa'alnaa waxaan weydiinay hu odaygii annaa sideebay ihtidaa u ku hanuunay ilayna annaga noogu soo hanuunay wa bima muxuu istadalla ku deliishaday calaynaa korkanaga calaynaa calaa karaminaa buu u jeeda fa qaala wuxuu yidhi inna lilkarami hee sideedaba deeqsiga asigaaba iska soo udgaa kulaha adoo meelaha maray udeegiisaa ku qabanay waad garanay meeshaa nin deeqsiga inuu joogo waxaasuu wadaa fa qaala wuxuu yidhi inna lilkarami deeqda ayuu u sugnaaday nashran udeeg udeegga oo tan tanummu ay jaasuusi bihii udeegga waxaa jaasuusi nafaxaatuhu faafidiisa udeeg faafayo udeegaasiaa soo jaasuusiyo meeshaan nin deeqsigaa ku jira kuu sheegayaa kulaha wa turshidu ay hanuunini ilaa rawdihi ninka deeqsiga ah beertiisa waxaa kugu hanuunini fawxaatuhu kicitaankiisa udeeggiisa kacayo fastadlaltu waan deliishaday bita'aruji carfikum udeeggiinna udeeggiinna kicitaankiisa waxaan ku deliishaday calaa taballuji curfikum ixsaankiinna muuqadkii inaad ixsaan samaynaysaan yaan ku deliishaday wabasharanii wuxuu iigu bishaareeyey tadawucu zandikum ubixiinna abaanabaadkiina udeegiisa ayaa wuxuu ii wuxuu wuxuu iigu bishaareeyey bixusni lmunqalabi gedoon ya ya basharani aye tadawucu randikum haa ubax waaye sax weeye zandikum anum wabasharanii wuxuu iigu bishaareeyey tadawucu randikum ee nabaadkiina udeegiisa ayaa wuxuu iigu bishaareeyey bixusni lmunqalabi gadoon wanaaggii min cindikum agtiinna laga gadoomo wanaaggii fastaqbalnaa waxaan weydiinay markaad ubanna ammaanay hu odaygii xiina idin waqtigaa waxaan weydiinay can lubaanatihi dantiis hee danteed leeda maxaa ku haya linatakafala si aan u kafaalo qaadano biicaanatihi ukaalmayntiisa aan ugu kafaalo qaadano faqaala wuxuu yidhi inna lii aniga waxaa ii sugnaaday ma araban dan walifataaya wiilkaygana waxaa u sugnaaday madlaban dalab iyo doonitaan faqullaa waxaan ku nidhay lahu odaygii kilal maraamayni labada dan mid kastaba sayuqdaa waa la gudi wa kilaakumaa labadiinna mid kastaba sawfa yardaa uu raadin noqon doon wala sawfa yuctiika rabbuka fatardaa qur-aanku ku aragtay walaakina alkubra alkubra waa sidii lawdkii oo kale alkubra alkubra qadim hormari alkubra alkubra kan weyn hormari waay faqaala wuxuu yidhi ajal haye waa yahay wey ajal waa bimacnaa nacam waman axad ayaan ku dhaartay daxaa fidiyey asabca toddobada algubra boor kale allihii fidiyey aan ku dhaartay ee waa yahay uma wahaba wuu booday lilmaqaali hadal ayuu la booday kalmunshadi mid laga furay oo kale min alciqaali dabar laga furay wa anshada wuu gabyay inimru'un ubdica bi bacdalwaja watacabi wa shuqatii shaasicatun yaqsuru canha khababi wamaa macii khardaalatun madbuucatu min dahabin faxiilatii munsadatun waxayratii talcaabu bi ida artaxaltu raajilan khiftu dawaaci alcatabi wain takhallaftu canin rufqati daaqa madhabi fasafratii fii sucuudin wacabratii fii sababin wa antumu muntajacu raaji wamarba alabi luhaakumu munhallatun walan hilaala suxubi wajaarukum fii xaramin wawafrukum fii xarabin maa laada murtaacun bikum fakhaafa nabannuwabi walasta dara aamilun xibaa'akum famaa xubi fancatifuu fii qisatii wa axsinuu munqalabii falow balowtum ciishatii fii maطmacii wa mashrabii lasaa'akum duri اladii aslamaniya lilkarbi walow walow khabartum xasabii wa nasabii wa madhabii wamaa xawat macrifatii min alcunuubi الnukhabi lama ctaradkum shubhatun fii ana da'i adabii falayta annii lam akun urdictu sadya aladabi faqad dahaanii shu'muhu wacaqanii fiihi abi waxaasuu tidhi innii aniga umru'un ruux baan ahay ruuxa oo ubdica la gaadii tiray bii aniga bacdal wajaa lugu xanuun iyo watacabi dhib gadaashii wa shuqatii meesha aan u qastayey iyo safartaydana shaasicatun mid fog weeye yaqsuru waxaa ka gaabani canhaa shuqadaa waxaa ka gaabani khababii degdegayga wamaa maciya macayga kuma sugnaa khardalatun qadru khardalatin xabad wax la eg khardalada oo madbuucatun laga sameeyey min dahabin dahab laga sameeyey faxiilatii xeelaysigayga munsadatun way xirmatay way oodmatay waxayratii wareerkaygana talcabu bi anay igu ciyaari in irtaxaltu haddii aan guuro raajilan xalaan ahy mid lugaynaya khiftu waxaan ka baqi dawaacil cadabii halaaga kuwii u yeerayey wain takhallaftu haddii aan dibdhaco ani rufqati rafiiqyadii haddaan ka dibdhacana daaqa waxaa cidhiidya min madhabii waddooyin meelaan maro hadhow heli maayo fa safratii feerakacayga fii sucuudin kor buu u socdaa wa cabratii ilintaydana fii sababin shuban ayay ku sugan tahay wa antum idinkuna muntajicu raaji kan wax rajaynayo makaanu roobraaciisii baa tihiin wa marmad dalabii doonitaan makaanu ganitaankiisa ayaa tihiin luhaakum cadiyadiinna munhallatun mid shubmi wey walan hilaala suxubi daruurna sidaa uma shubbato wajaarukum deriskiinna fii xaramin ammaan dhexdiisuu ku sugan yahay wawafrukum maalkiinnana fii xarabin boob ayuu ku sugan yahay maalaada ma magangalo murtaacun mid la argagixiyey bikum idinka idinma magangalo fakhaafa markaa uu ka baqo naaban nuwabi musiibada ee dhibaatadeeda walasta darra ma darar dalbo aamilun mid yada diilanaya xibaa'akum cadiyadiinna oo famaa xubi aan waxba la siinin fancatifuu naxariista fii qisatii qisadayda wa axsinuu wanaajiya munqalabii gadoonka aan idinka gadoomayana wanaajiya falow balowtum haddii aad hubsan lahaydeen ood imtixaami lahaydeen ciishatii noloshayda fii matbacii cuntadayda iyo wamashrabii cabbitaankayga lasaa'akum waxaa idin xumayni lahay ood ka murgi lahaydeen durii dhibaatadayda allati alladii durkii aslamanii ii dhiibay lilkurabi kurbooyin ii dhiibay walow khabartu khabartum haddaad ogaan lahaydeen xasabii sharaftayda iyo wa nasabii qabiiladayda iyo wa madhabii diintayda mutadayin inaan ahay haddaad ogaan lahaydeen iyo wamaa wixii xawas ay koobtay macrifatii garashadayda min alculuumi xaal ay tahay culuumtii annuqabi la doortay lama ctaradkum idinkuma ayaan soo dariseen shubhatun wax shubha ah dhehgalan fii anna daayi cudurkayga adabii cilmigaygaba inuu yahay falayta lii alla falayta annii aniga lam akun alla maxaan u ahaan maxaan u ahaaday urdictu mid la nuujiyey sadyal adabi adab naaskiisaba la nuujiyey faqad dahaanii waxaa i asiibay oo igu dhacay shu'muhu baaskiisa wa caqanii waxaa ii eriyey fiihi adab waxaa igu eriyey abii aabbahay yacni wuxuu leeyahy horta waa gaajaysnahay kow aaniyan aan gaajaysnaade gaajadan caado iima ayan ahaan jirine maalqabeynaan ahaan jiray waagii hore waa iga dhammaaday maalkii labo dhibkaan oo dhanna waxaa ii keenaa kulahaa caalimaan ahay adabkaan aad u aqaana hee adab haddaan aqaano waxay ahayd adabkaa in wax laigu siiyo maarata lasoo dhoweeyo wax laiga faa'iidaystee dadkii oo idilaa fasahaday adab ma rabaan dayar rabin anoo waxoogaa adab iyo sheegsheega aabbahay xataa waa ii erye kulahaa iyo cid walba marka inaanan weligay xabad edab baraninaaba ii dhaantay waxaanuu wada nimankanu rabaa waxoogaa inuu kaga dhufto innii aniga umru'un ruux baan ahay ubdica ibdaaca waxaa la yidhaahdaa gaadiidka ruuxu ka dhinto gaadiidku watayee sahayda ku watay ruuxuu ka dhintaa ibdaac la yidhaha ubdica la gaadiid tiray bi aniga ayaa la ii gaadiid tiray bacdal wajaa luga xanuun iyo watacabi daal gadaashi intay lugaha i xanuuna inaan daalay kadib oo hashi inaan fuulo aan rabin waaba dhimatay kulaha wa shuqatii meesha aan u jeeda yacni safartayda ilaa makaan la joogaa moogtahay guriga aan ku noqonayana shaasicatun mid fog wey yaqsuru waxaa ka gaabanay canhaa shuqada waxaa ka gaabanay khababii degdegayga si kasta haddaan u ordo ma gaari karo wamaa macii hee hal kale maad gadatid shilinba ma haysteen maxaan ku gadanaa wamaa macii macayga ma ahanin khardalatun qadru khardalatin mir wax la eg oo matbuucatun laga sameeyey min dahabin dahab laga sameeyey hal shilin ma hayo faxiilati xeelaysigaygi iyo qaabkii wax aan ku heli lahaay oo dhan munsadatun mid xirmatay wey wa xayratii wareerkaygii iyo murugtaydana talcabu way ciyaari bi anay igu ciyaari leylan wanahaaran ma seexanayo in irtaxaltu haddii aan rarto raajilan xal aan ahay mid lugaynayo oo aan israahdo rafaqada iska raacay iska lugee gaadiidna ma wadatide khiftu waxaan ka baqi dawaacil cadabi halaaga kuwii u yeerayey inaan dhexda kusii dhintaan ka baqiba kulaa mas iyo waxay qaniinaba wa in takhallaftu haddii aan ka dibdhacdo can rufqat hee maka haddaan iska joogoon is idhaahdo allaylehe gaadid ma haysatide bal waxoogaa iska joogna daaqa hadhow waxaa ciriiriya min madhabii makaanu meelaan maroo dambe ma helayo ilaa rufaqadan baan jidka ku mari lahaa mogtahay haddaan kadib dhacana sahayna ma helayo makana haddi wax quudinaya male gaajaaba idili intaan wax kale la gaarin wa in takhallaftu haddii aan dibdhaco cani rufqati rufaqadii haddaan ka dibdhaco daaqa waxaa ciriiriya min madhabii makaanu tegitaankayga fa zafratii feerakaciga zafrada waxaa la yidhaha taaha ruuxa habeenbarkii taaho فxmiltu زفرة الضحى فadqtuhaa وma li bزفرة الcaشhiyi ضaxaa yadaani midaa ku gabye maalintii waa iska tahtaahi jira dan kama leh habeenkii laakiin ma karayo kulahaa taaha waa murugoodi faزafratii taahayga fii sucuudin kor mid u socdo wey wacabratii ilintaydana fii sababin shuban bay ku suga leyla wanahaara way qulquli wa antum idinkana anigu haddaan sidaa u dhibaataysnahay idinkuna deeqsi baa tihiin wa antum idinkana muntajicu raaji midka wax rajaynaya makaanu roob raaciisi wey meeshuu wax ka soo doonan jiraa tihiin sida roobka wax looga doonto wamarma alabii doonitaan makaanu ganitaankiisii atiin ruuxii wax doonaya meeshuu ku soo ganmi lahaa baa tihiin oo imaan lahaa luhaakumu munhallatun luhaakum cadiyadiinna waxbixintiinna munhallatun mid shubmi weeye oo luhada cadiyada waa la yidhaahdaa waxaa kaloo luha la yidhaahdaa dhanxalagana luha waa la yidhaahdaa maalan wuxuu yahay alluhaa taftaxu luhaa alluhaa cadiyo inaad bixiso taftaxu waxay furi alluhaa afkay furi ku lahaa see u furi waa lagu ammaana uu ku wada haddaad wax bixiso waa lagu ammaana afkaa furmaya ammaanu la furmaya luhaakum cadiyadiinna munhallatun mid shubmi wey walan hilaala suxubi daruurna sidaa uma shubmato siday u shubmi daruurna roobna uma shubmo wajaarukum deriskiinna fii xaramin ammaan ayuu ku sugaya xaramu ma kuu joogaa kuma wado yacni cidda deriska idinla-a wax taaban kara lama arko magantiinu looma laguma xadgudbo yuu ku wadaa wajaarukum deriskiinna fii xaramin ammaan ayuu ku sugan yahay wa wafrukum maalkiinnana fii xaramin dagaal ayuu ku sugan yahay maalkiinna dagaal ayuu ku sugan yahay wuxuu u wadaa xoolihiina leyla wanahaara waa la kala boobaya kulaha dadkaad banaanka udhigteen oo ninkii wax rabaa waa soo doonanaya shan nin kaxaysta iyo nin labaatan kaxaysta iyo nin boqol kaxaystaba waa idinkaa dagaalkaasaa lagula jiraayo waa la kaxaysanibu u wadaa ee waa la xoogaa laydinkaga qaadani kuma wado wafrukum maalkiina fii xarabin boob ayuu ku sugan yahay iyo dagaal maalaada ma magangalo murtaacun mid la argagixiyey bikum idinka idinma magangalo oo fakhaafa markaa kadib uu ka baqo naaba naabanuwabi musiibada adduunyada dhibaatadeeda uu ka baqo ma dhacdo taasi walase darra ma darar dalbo aaminun mid iyo dadiilanaya xibaa'akum cadiyadiinna oo famaa xubiya aan waxba la siinin taana ma dhacdo fancatifuu fiiriyo u naxariista fii qisatii qisadayda wa axsinuu wanaajiya munqalabii gaddoonkaygana wanaajiya aan idinka gadoomayo falow balowtum ciishatii laba arrimoodaan idiin sheegaa marka faqrigaan caadi iima ahayn jirin hadday timid waa mar mar labaad hee cilmi baan leeyahay iyo sharaf iyo diine labadaas lafteeda inaad igu soo dhowaysaan meesha waa ku jirtaa falow balowtum haddaad intixaami lahaydeen ciishatii qaabnoolosh qaabnooloshayda qaabkan u noolaan jiray haddaad intixaami lahaydeen fii macamii cuntadayda iyo wamasharabii makaanu cabbitaankaygaba lasa'akum waxaa idin xumayn lahaa durrii gaajadayda alladii durkii aslamanii ii dhiibay lilkurabi kurbooyin ii dhiibay walow khabartum haddii aad hubsan lahaydeen xasabii sharafta aan leeyahay sharaftayda iyo wa nasabii qabiiladayda iyo wa madhabii diintayda haddii aad hubsan lahaydeen yacnii sunni baan ahay waaye aniga meelo kale kuma laablaabmo iyo wamaa wixii xawat ay koobtay macrifatii garashadayda wixii ay koobtay oo min alculuumi culuma culuumtii annukhabi la doortay wamaa shay xawat ay koobtay macrifatii garashadayda min alculuumi culum xal ay tahay culuumtii annukhabi la doortay lamaa caradkum idinkuma ayaan soo dariseen shubhatun wax shubha ah fii anna daa'i cudurkayga inuu yahay adabi adabkay adabkan aan aqaanaba cudur wax igu riday inuu yahay taa kaba ayada shakiseen faleyta annii faleyta annii anigu lam akun alla maxaan u ahaaday urdictu mid la nuujiyey hadyal adabi adab naaskiisa mid la nuujiyey maxaan u noqday jaahil maxaan isaga ahaan waayey faqad ahaanii waxaa igu soo degay shu'muhu adabka baaskiisii wacaqarii waxaa ii eryo igu caasigaroobay fiihi adabka dhexdiisa abii aabbahay leyla wanahaara waad gabyiyo soc way dhahay faqullaa waxaan ku nidhay lahu odaygii amaa anta adiga faqad saraxat way caddaysay abyaatuka abyaad saraxat waxay caddaysay abyaatuka abyaadaada waxay caddaysay bifaaqatika gaajadaadi faqiirtinimadaada ay caddaysay iyo wacadabi naaqatika hashaada halaagsankeedii wasanumtiika waan ku gaadiidsiinaynaa maa shay yuwasiluka ku gaarhsiiyo ilaa beledika beledkaada wax ku gaarsiiyaan yaan gaadiidkuu siin doonnaa ee famaa ma'rabatu waladika canugaaga dantiisa maxay tahay fa qaala wuxuu yidhi odaygii waaye lahu wiilkiisii wuxuu ku yidhi qum istaag yaa bunaya wiilyalowgaygiyo kamaa qaama abuuka aabbahaaba siduu u istaagay wafuh sheeg bimaa waxaa fii nafsika naftaada ku sugan laa fudda allow aan la jebinin fuuka afkaaga allow aan la jebinine fanahaadda waa hingaday wiilkii nuhuudalbatali nin geesi ah siduu u hingan jire lilbiraazi dagaal uugu hingan jire wa aslata wuxuu soo saaray lisaanan carab carabka oo kal cadbi seef la mid ee aljuraazi ee wax goynaya waa ashadda waa gabay wiilkiina faqullaa lahu odaygii waxaan ku nidhay amaa anta adiga faqad sarraxad waxay caddaysay abyaatuka abyaadaadii waxay caddaysay bifaaqatika faqiirtinimadaadii iyo wa cadabi naaqatika hashaada halaagsankeedii ayay caddaysay wasanumtiika waan ku gaadiidsiin doonaa bimaa shay ayaan kugu gaadiidsiin doonaa yuwasiluka ku gaarsiiyo ilaa beledika beledkaadii ku gaarsiiyo ee famaa ma'rabatu waladika canugaaga dantiisa maxay tahay fa qaala wuxuu ku yidhi odaygii lahu canugii wuxuu ku yidhi qum canugyahowna istaag yaa bunaya wiilyarowgaygiyo kamaa qaama sida uu isu taagay abuuka aabbahaaga siduu isu taagoo kale wafuh ku hadal bimaa waxaa fii nafsi faaha yafuhu wuu hadlo waay wafuh ku hadal bimaa waxaa fii nafsika naftaada ku sugan laa fudda allow aan la jebinin fuuka afkaaga allow aan la jebinin iligna kaama dhacee fanahadda wuu hingaday nuhudalbadali geesi hingashadiisii oo kale lilbiraazi ee mubaaraso uu u soo bakacay yacnii nin geesiya nin intuu u soo baxay dagaallo la joogo kaalehe iga hor imow sida uu durba u boodo geesigaasoo kale u kacay ku lahaa fanahadda wuu hingaday nuhudalbadali abudujaan oo kale waa soo baxla lahay nuhudalbadali lilbiraazi ee mubaarasa uu u baxay wa aslata wuxuu soo saaray soo bixiyey lisaanan carab carabka oo kal cadbi seef lamid ee aljuraazi ee wax baabi'inaya cadbigaaba qaatica kal cadbi seef qaaic oo seef wax goynaya aljuraazi jiritirayoon waxba reebaynin ilaa arduljuruusi qur-aan muku aragtay abaarowda yahay waanshadu wuu gabyay yaquulu xaaluu leeyahay yaa saadatan fi lmacaali lahum mabaanin mashiida waman idaa naaba khadbun qamuu bidafci lmakiida waman yahuunu calayhim badlul kunuuzi catiida uriidu minkum shawaa'an wajardaqan wacasiida fain qalaa faruqaaqun bihi tuwaara shahiida ow lam yakun daa walaada fashubcatu min hariida fain tacdarna turna facajwatu wanahiida faaxdiruu maa tasanna walow shadan min qadiida warawijuuhu fanafsi limaa yaruuju muriida wazaadu laabudda minhu lirixlatin lii baciida waantumuu khayru rahdin tudcowna cinda shadiida aydiikumuu kula yowmin lahaa ayaadin jadiida waraaxukum waasilaatun shamla asilaati almufiida wabuqyatii fii mataawi maa tarfiduuna zahiida wafiya ajrun wacuqba tanfiisi karbii xamiida wali nataa'iju fikri yafdaxna kula qasiida waxaanu tidhi yaa saadatan sayidyaalow filmacaalii sarreenta dhexdeeda sayidka ku ahayo saadada oo lahum ayaga uu u sugnaaday mabaanin dhismo mashiidatin la kor yeelay waman qolo idaa wakhtigii naaba uu asiibo khadbun musiibo markii ay dhacdo qaamu isu taagayow bidafcilmakiidati dhibaatada celinteeda waman qolo yahuunu uu ku fudud yahay calayhim dushooda badlulkunuusi maal dhiibitaankii kansiyaalo dhiibitaankooda kunuusdii alcatiidati joogtay ee xaadirka ahayd uriidu waxaan dooni minkum idinka waxaan idinka dooni shiwa'an hilib la dubay iyo wajardaqan kibis iyo wacasiidatan casiidada waa timir iyo wax laisku daray fa in kalaa hadduu qaalin noqdo faruqaaqun googo ayaan dooni googo'a tuwaara la qarinayo bihii googo'a ashahiida ee doolsho lagu qarinayo ow lam yakun hadduusan xaasil ahayn daakan iyo walaa daakan kale labadaa midna haddaan la heli karin fa shubcatun hal dhereg ayaan dooni oo min hariida maraq kibis la marakeeye aan ka dhergo fa in tacadarna hadday cudurtoorabaan duran dhammaan dhammaanba haddii la waayo fa cajwatun timir ayaan dooni timir wanaagsan iyo wanahiidatun burcad yacnii subagga marka la soo saara intaan la dhalaalin weynay nahiidka zubdadii waayo fa axdiruu keena maa waxaa tasannaa diyaargaroobo walow shadan go'ba ha ahaado oo min qadiidatin dareerin xaggii ka ahaaday warawijuuhu dadajiya fa nafsii naftayda muriidatun mid dooni weeye limaa shay yaruuju degdegayay dooniye wasaadu sahayna laabuddo maara laga maarmaa minhu sahayga laga maarmaa ma jiro lirixlatin liajli rixlatin safar darteeda rixlada oo lii aniga ii sugan oo baciida fog wa antum idinkuna khayru rahdin qola kuwa ugu khayr badan ayaa tihiin rahdiga oo tudcowna loogu yeero cinda shadiidati dhibaatada agteeda eydiikum gacmihiinna laha eydida waxaa u sugan kula yowmin maalin kasta waxaa u sugan ayaadin nicmooyin jadiida cusub waraaxukum calaa cashiinna waasilaatun kuba xidhiirinaya weeye shamla silaati cadiyada ciidamadeeday xidhiirini almufiida ee waxtari wa buqyatii dalabka iyo waxa aan doonayo fii mataawi maa shay dhexdiisa ayuu ku sugan yahay tarfiduuna aad bixinaysaan zahiidatan xaal uu yahay mid yar wa fiya aniga waxaa igu sugan dhexdayda ajrun ajar iyo ajir ayaa igu sugan wa cuqbaa tanfiisi karbi kurbadayda feedideeda ciribteedana xamiidatun mid lama hadinayo wey wali aniga waxaa ii sugan nataa'iju fikrin fikir kuba ay dhaliyeen fikir kuba uu dhaliyey nataa'ijta oo yafdaxna ceebaynaya kula qasiidatin qasiido walba ceebaynaya kulaha shaacirna waan ahay waay ayaana idin cayni yaa saadatan saada filmacaalii sarreenta dhexdeeda saada ku ahay saadada oo lahum ayaga uu u sugnaaday mabaanin dhisma dhismaha oo mashiidati la koryeelay sharaf la sarreysyeelay waman qola idaa naaba markii ay soo horoorto khadbun musiiba qaamuu isu taagaya lidafci lmakiidati hagarta celinteeda waman qola yahuunu uu fudud yahay calayhim dushooda badlulkunuusi kansiyaalo bixintooda alcatiida ee xaadirka ahayd ilaa laqdayhi raqiibun catiid qur-aan maku aragtay catiid xaadir waay wixii markaa taagan uriiddu waxaan doonayaa minkum idinka waxaan idinka doonay shiwaa'an hilib la dube war hilib la dubaa rabaa niman yahow hilibka lehee lama cuni kale wa jardaqan kibisna waa rabaa jardaqan luqa ruum bay ahaydoo carabay iska soo qaadatay kibistaana la yidhahda wa jardaqan kibisna waa doonaya wa casidatan cunto la isku kariyana waan doonaya fa in kalaa hadduu qaali noqdo waxaa ma goyni karaa haddaad tidhaahdaanuu qaali idinku noqdo fa ruqaaqun gogo ayaan dooni ruqaaqa oo tuwaaraa lagu qarinayo bihii ruqaaqa ashahiidatu doolsho lagu qarinayo waxoogaa kibis la googooyo doolsho lagu daray taabal isiya hilib iyo waxa hadduu qaali idinku noqdo ow lam yakun haddii aan la helin kaanadii taamad ahayd ow lam yakun hadduusan xasilin daag kan dambe ruqaaqa ah walaa daag kaa hore ee hilibkii la dubay iyo waxa haddaan la helin fa shubcatun hal dherig ayaan doonayaa shubcada oo min hariidatin kibis la marakeeyey ah fa in tacadarna hadday cudurtoobaan duran dhammaan wax oo dhan ba haddii la waayo facajwatun timiraan rabaa iyo wanahiidatun burcad ee fa axdiruu soo xaadiriyoo keena maa waxaa tasanaa diyaargarooba sahlanaada walow shadan go'ba ha noqdo go'a oo min qadiidatin dareerin qadiidada waxaa weeyaan hilibka la daliiqaye hadhow oodkaca laga samayn doono kaasaa qadiida la yidhahdaa kaasna allah ka dhige warawijuuhu dadajiya fa nafsii naftayda muriidatun mid dooni weeye limaa waxaa yaruuju degdegaya berri aan ku siinayna waxaas ma rabo hadda fartiga saara wazaadu sahayna intaa hee waa wixii hadda aan maka ku cuni lahaaye meeshan ma degeni safaraa u socdaaye safartii sahaydeedina waan raba kulaha wazaadu sahayna laabudda maaran la maarmaa minhu sahayda laga maarmaa ma jirto lirixlatin liajli rixlatin safar darteeda safarta oo lii aniga ii sugan baciidatinna fog wa antum idinkana khayru rahdin jameecad kuwa ugu khayr badan ayaa tihiin rahdiga oo tudcowna lagu yeedho cinda shadiidati musiibada agteeda eydiikum gacmihiinna lahaa eydida waxaa u sugan kulla yowmin maalin kasta waxaa u sugan ayaadi nicmooyin ay daldalayaan dadka siinayaan ayaadida oo jadiida cusub waraaxukum calaa cashiinnana waa silaatun kuba xidhiirinayeen weeye shamlo silaati cadiyada ee ciidama jamaacadeeda ayay xidhiirini almufiida ee faa'iideyni wa buqyati anigu waxa aan doonayana waxaan idinka rabo idinku cadiyo badanaad bixisaan soo maahan cadiyadaa badanood bixinaysaan wax yaroo ka midaan ka rabaa intaasu ku wadaa macnihii wa buqyatii doonitaankayga kaa'inun wuxuu ku sugan yahay fii mataawiin maa shay dhexdiisuu ku sugan yahay tarfiduuna aad bixinaysaan zahiidatan xal ay tahay wax yar wax yar oo waxyaabahan badanood bixinaysaan ku dhex jiro weeye waxa aan doonayay wax goonni isiya ma aha wa fiya anigana waxaa igu sugan dhexdayda oo aad iga helaysaan ajrun abaal cinda allaahi waay wa cuqbaa tanfiisi karbi kurbadayda feeditaankeeda ciribteedana xamiidatun mid lamahadyo wey ilaa gurigayga aan ka tegay gabayaan sii wadaya waa iisii ammaanaya dad fiicanaatiin aan leeyahay walii waxaa ii sugan nataa'iju fikrin inaan gabyana waa ii sahlan tahay oo lii waxaa ii sugan nataa'iju fikrin fikir kuwa uu dhaliyey nataa'ijta oo yafdaxna ceebaynaya kulla qasiidatin gabay odayga xataa gabaygiisa waa ceebaynayaan kulaha khatara qaala alxaari ibnu hammaan xaari wuxuu yidhi falamaa ra'aynaa markii aan aragnay ashibla libaaxa canugiisa yushbihu inuu shabbahaya alasada libaaxa weyn inuu shabbahaya arxalnaa waan gaadiidsiinnay alwaalida kii wax dhalay waan gaadiidsiinnay wasawadnaa waan sahaysiinnay alwaladda canugiina sahayaan siinay faqaabalaa waxay la qaabileen assunca shaqadii aan u qabannay bishukrin shukri iyo ammaan shukriga oo nashara fidiyey ardiyatahu go'yadiisii fidiyey wa addayaa waxay guteen bihii shukrigaa sababkii diyatahu suncada diyadiisii ayay guteen qaala alxaaris binu hamaan falamaa ra'aynaa markii aan aragnay ashibla canuga libaaxa wiilkiibu u wadaa yushbihu inuu shabbahaya alasada libaaxa weyn he abuzeedaa dhale ninkan waa libaax yar abuzeed oo abuzeed oo yar waaye laftiisa amaanta uu daldalay soo arki maysa arxalnaa waxaan u rar waxaan gaadiidsiinay alwaalida ilaa waalidka gaadiid maha istuira soo maha bahala hal ah oo lankuruzal oo kale aan siinay kulaha wasawadnaa waan waan sahaysiinay alwalada canugiina jawaanadaan u buuxinay faqaabalaa waxay la qaabileen assunca shaqadii aan u qabannay bishukrin amaan shukriga oo nashara fidiyey ardiyatoo go'yadiisa fidiyey go'yadiisa fidiyey wuxuu jeedaa shukri meel walba ay gaarsiiyeenoo reer makaado idil iyo wixii dawaafayay xabadxabad ay ugu sheegeen wa adaya way guteen bihi bisababihi shukrigaa sababtiisa waxay ku guteen diyatahu diyata sunci shaqadii loo qabtay diyadiisii bay guteen yacni jazihiiba sii bay guteen walamaa casamnaa casamaa markii ay go'aansadeen cala alintilaaqi tegitaan oo wacaqadaa ay xidheen lirixlati rarasho darteeda xubaka nitaaqi hoosguntiga kiishadiisii ay xirteen qultu waxaan ku idha lishaykhi odayga haladaahat miyay shabbahday ciddatunaa ballanqaadka annagii ciddata curquub yahuudigii curquub ahaa ee ballanburinta badanaa ee oo kale miyay shabbahday ow hal baqiyat miyay hadhay xaajatun waxdanay fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa waxdanay maku hadhay fa qaala wuxuu yidhi xaasha lilaah ilaah baa nasahane wakallaa may wax noo haray lama arko bal jalla waxaa weynaaday macruufukum waxbixintiinna wajallaa wuuna raray fa qultu waxaasa markaasa waxaan ku idhi lahu odaygii fa dinnaana abaali kamaa dinnaaka sidaan kuu abaalinnay noo abaali waafidnaa noo faa'iidee kamaa afadnaaka sida aan kugu faa'iideyna noogu faa'iidee ayna xaggee bay ku sugnaatay adduwayratu daaryarowdii xaggee ku sugan yacnii inteed ka soo kacda waay meesha ka soo xajiday bal noo sheeg faqad malakatnaa waxaa na mulkiyey fiika dhexdaada alxayratu wareer cilmigaagan iyo duqnimadaadan iyo waaba yaabnay iyo canugan yarood wato aan ku dhaamin fa tanafasa markaasuu neefneefsaday tanafusa man ruux neefneefsigiisii iddakara xusuustay owtaanahu waddankiisii ruux xusuustoo kale u neefneefsaday wa anshada wuu gaby walxaal ashahiiqu feerakici shahiiq oohintii yulacsimu uu kufkufinayo lisaanahu carabkiisa uu kufkufinayo qultu waxaan ku idhi lishaykhi walamaa cazamaa markii ay go'aansadeen cala alinطilaaqi tegitaan oo wacaqadaa ay xidheen lirixlati rarasho darteeda xubuka niطaaqi hoosguntiga kiishadiisii ay xirtay suunkii dhab ay sarwaaladii ay gashadeen qultu waxaan ku idhi lishaykhi odaygii hal daahat miyay shabahaday ciddatunaa ballanqaadkanagii ciddata curquubin yahuudigii curquub ahaayee madiine deganaayee ballanburinta maelka iyo mahmaahda u ahaa qadrigaan ku mari doonnaa wacadta wakaana alkhulfu minka wasijiyatan mawaaciida curquubin akhaahu biyariba curquub nin la yidhahdo yahuudi buu ahaa walaalkiisu u ballan qaaday walaalkiisaa wax u soo doontay wax markaana misige waxaa u yarbaxay eebtimir iyo waxsaasa hee wax iga sii aa ku siinaya joog adiga waxoogaa bislaatee biseelkii markay u soo dhowdu dhawl intaa aniga waa iska qaadan karaa waxoogaa ii gumayme waxoogaa siisu si fiican ha u bisa suu kolba maalin ugu qabanayey habeenkii dambe beertii uu ku guuray u wada goostay u xaraystay waa haduu beriyaa xabadba meeshii ma taallo walaalkii e iska lugay dhahay waxba kuma haya niyo laba bilood saddex bilooduna waktiga ka dhumiyey waxaa markii dambe mael buu noqday oo ballanburinta kaanat mawaaciidu curquubin lahaa maala wamaa mawaaciiduhaa ilaa labaatil meel aan ku marnaa jirta xaggee ahayd maana sucaad aka hal daahat miyay shabaahday ciddatunaa ballanqaadkanagii ciddata curquubin ninkii curquub ahaa ballanqaadkiisii miyay shabahay ama hal baqiyad xaajatun fii nafsi yacquub ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha ma maqashahe nafsi yacquub waxoogaa dan buu qalbiga ku haystay inuu gutuu doonayey dantaa qalbiga ma ku haysataa adiga mise waa dantaadii waa dhammaysatay saasuu ujeedaa hal baqiyad miyay hadhay xaajatun waxdana fii nafsi yacquuba yacquub naftiisa waxdana maku hadhay hee yacquub nagii buu ahay kanuu ku wadaa haddeer faqaala wuxuu yidhi xaasha waxaa nasaxnaaday lilaahi alle wa kallaa may bal jalla waxaa weynaaday macruufukum waxtarkiinni wuu weynaaday wajallaa wuuna raray oo dushuu naga buuxiyey faqultu lahu waxaan ku idhay fadinaa kamaa dannaak he annaga soo si fiican kuuma aanan jazaynin haa si fiican noo jazay adigana oo jazaha aad doonaysaan maxay tahay noo isu sheeg xadgeed ka timid sheekh baaba tahay waa arkaynay kolaan kuu soo xihaysanna iyo si ay noqotaba xaggee degantaha keed ahayd saanaan weydiinnin fadinnaa na abaali kamaa dinnaaka sidaan kuu abaalinay waafidnaa noo faa'iidee kamaa afadnaaka sida aan kugu faa'iideynay ayna xaggee bay ku sugnaatay adduweyru daarin buu tasqiiriye adduweyratu daaryarowgii xaggey ku sugnaatay yacni gurigaagii waa halkee degaankaadii fa qaala wuxuu yidhi maya faqad malakatnaa waxaa na mulkiyey oo na hantay fiika dhexdaada alxayratu wareer fa tanafasa wuu neefneefsaday tanafusa man ruux neefneefsigii iddakara xusuustay wadakara bacda ummatin qur-aan maqashaha dakara waayo iftacala loo bineeya tadiyaa daal loo bedelay daalki daalkii laftiisa daal loo bedelay markaasa laisku idqaame daatafti caalin rudda ithra mudbiqin fidaan wasdad wadakir daalan baqi idakara xusuustay owtaanahu wadadnadiisii xusuustay wa anshada wuu gabyey walxaal ashahiiqu neefgurkii shahiiq waa neeftu la celiyo yulacsimu uu kufkufinayo lisaanahu carabkiisa neeftaa ka soo bixi lahaa wuu gabyaa gabaygiina waa kala lumaya saruuju daari walaakin kayfa sabiilu ilayha waqad anaaha alacaadi biha waakhnaw calayha fawalatii sirtu abqi xada dunuubi ladayha maa raaqa tarfiya shayun mudqibtu can arafayha kulaha saruuju magaalada saruujo la yidhahdaa daari daartaydii ah walaakin kayfa sidee buu ahaaday asabiilu wada ilayha iyada aan u wadaeyo see ku gaari karaya walxaal qad anaaha ay degeen alacaadi cadow ayaa bihaa saruujo degey waakhnaw way fasahaadiyeen calayha saruujo waa fasahaadiyeen fawaladii fawallatii tii ayaan ku dhaartay sirtu aan socday abqii xaal aan dalbayo xadda dunuubi dembiga daadintiisa la dayha agteeda aan ku daadiye maa raaqa ma uusan yaabgelinin darfii ishayda shay un wax mudqibtu wakhti aan ka maqnaa laga bilaabo can darafayhaa saruujo jahooyinkeeda saruujo waagan ka soo taga laga bilaabo meel ii bedel noqotee fiicnaato weligayba ma arag kulaha saruuju magaalada saruujo la yidhaahdaa daari aniga daartaydii ah walaakiin kayfa sidee buu ahaaday asabiilu gaaritaan iyo socod ilayhaa saruuja aan u wadeeyoon gaaro ma gaari karayo maxaada u gaari karin cadow aa degay kulahaa ninkii la arka waa qafaalanaya waqad anaaqa walxaal qad anaaqa ay degeenoo halahooda tujiyeen oy fariisiiyeen alcaadi cadowgu waxay tujiyeen halahooda bihaa saruuja ay ku tujiyeen oy fariisiiyeen wa akhnaaw wayna fasahaadiyeen calayhaa saruuja waa fasahaadiyeen ninkay arkeen bay hilfaahay u qaadeen waa xidheen masaajidadii xataa waa xidheen fawallatii tii ayaan kacbadu ku dhaaranaya fawallatii tii ayaan ku dhaartay sirtu aan socday abqii xaal aan dalbayo ilaa makaan la joogaay xada dunuubi dembiga inaan rido ladayhaa agteeda inaan ku rido tii aan u soo kacay ayaan ku dhaartaye maa raaqa ma uusan yaabgelinin darfii araggayga shay un wax mud laga soo bilaabo qibtu aan maqnaa can tarafayhaa saruujada labadeeda jiha aan ka maqnaa uma qraw uma qrawraqat way buuxisay caynaahu way buuxsantay caynaahu labadiisii indhood ayaa bidumuuci ilin buuxsamay waadanad ilintii madaamicuhu ilintiisii waxay ogeysiiseen bilhumuuci shuban fakariha wuxuu nacay an yastawkifa inuu shubohaa ilinta walam yamlik mana uusan mulkinin an yukafkifahaa inuu celiyo faqadaca markaas wuxuu gooyey inshaadahu gabalkiisi gabaygiisi almustaxlaa la macaansanayay wa ujaza wuxuu gaabiyey filwadaaci sagootintii wawallaa waana jirta waa naga tagey kulaha hee hal unbuu rabay mar hadduu arkay waa is oohiyey khalaas uma qrowraqat way buuxsantay caynaahu labadiisii indhood ayaa bidumuuci ilin ka buuxsantay waadanat way ogeysiisay madaamicuhu ilintiisii bilhumuuci shuban ayay ogeysiisay ilintii iska qulqushay fakariha wuxuu nacay an yastawkifaha istawkafada waxa weeyaan roobka oo habeenkii si tartiiba uu da'aya aanan kala go'aynin shaw xagaayo marka sida xagaayo ahaan ilinta inay u socoto yuu nacay ilinta inuu celiyuu damcay waana celin waaye wa kariha wuxuu nacay an yastawkifa inuu joojiyo ee an yastawkifa inuu shubohaa ilinta walam yamlik mana mulkinin an yukafkifahaa inuu celiya ma uusan mulkinin faqadaca wuxuu gooyey inshaadahu gabaygiisii ayuu gooyey almustaxlaa la macaansanayay wa awjaza wuxuu gaabiyey filwadaaci sagootinta ayuu gaabiyey wawallaa waana jeedsadayoo waa naga tegay wallahu aclam wsala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina maxamed